بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهدي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab oo bayaan tacsiyaha ka soo saaray istishhaadkii sheekh maxamed mira jaamac weligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo alkataa'ib oo faafisay muuqaal lagu soo bandhigay dardaaran qiimo badan uu ujeedinayo sheekh maxamed mire jaamac qodobada kale ee caalamulyowm aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad hal milyan oo dad ameerikaan ah oo wajahaya hoyla'aan reer yurub oo ka baqanaya in macdanta muhiimka ah ee yukrein ay u gacan gasho ruushka haddii dagaalka uu ku guulaysto xogo la soo dusiyey oo tibaaxaya in bashaar al asad iyo yuhuudda ay muddooyinkii dambe lahaayeen xidhiir qarsoodi ah dowladda ruushka oo qaratay inay ka dambayso burburka diyaarad siday wax ka badan boqol ruux oo ku dhacday gudaha dalkaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab ayaa bayaan tacsiyaha ka soo saaray istishhaadkii sheekh maxamed mire jaamac weligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya haddaba bayaankaas waxaa warbixintan soo socota ku eegaya walaalkeen xaaris cabduqaadir bayaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa looga tacsiiyey istishaadka sheekh maxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ee dhowaan maraykanka ku dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday duleedka deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose furfurasho istiftaax kadib waxaa bayaanka lagu yidhi waxaan si gaar ah walaalaheena jooga soomaaliyeeda adkaysiga badan iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyadeyneynaa istishaadkii waaligii wilaayaadka islaamiga soomaaliya sheekh maxamed mire jaamac kaas oo ku baxay duqeyn dhagaraysan oo maraykanku soomaaliya ka fuliyey waxaana allah weydiisanaynaa in uu sheekha iyo annagubana u kulmiyo jannooyinka sarreeya annagoo la jirna ambiyada sidiiqiinta saalixiinta iyo shuhadada waxaan kaloo alla weydiisanaynaa in annaga iyo walaalaheena mujaahidiinta ahba weyneeyo ajarkeena ummadda muslimka ahna ugu bedelo wax wanaagsan ee lagu yidhi bayaanka tacsidaha ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaa intaa kusii daray bayaanka wuxuu sheekhu ku noolaa nolol wanaagsan oo ay ka buuxdo u adeegada diinta iyo u nusreynta qadaayaadka ummadda taasoo dhirirsan in ka badan afartan sano waana siiro udgoon badan oo ay ka buuxaan manaaqib iyo ma'aasir ay ku fahni karto ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed inkastoo sheekh maxamed mire jaamac ahaa qof da' ah haddana kama cudur daaran in uu raaco koronyada jihaadka si uu u difaaco caqiidada ummadda xurumaadkeeda iyo muqadasaadkeeda bal dhallinyarada ayuu kula tartamayey fagaarayaasha jihaadka isagoo dhex jeexay goobaha geerida ilaa markii dambe ay ku dhacday duqeyn saliibi ah oo uu maraykanku fuliyey taas oo gaarsiisay bilad sharafeeda ugu sarraysa ee uu tamaniyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam biladaas oo ah shahaadada waddada alle wuxuuna sheekh maxamed mire mudan yahay in ay qudo ka dhigtaan culimmada isaga ka dambaysa oo ay uga daydaan in cilmiga lagu xiro dacwada iyo jihaadka ee lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab gar ayaad u leedihiin ehelkana jooga soomaaliyaed aan jecelnahay inaad ku faantaan shahiidkeena sheekh maxamed miire waa bilad sharafeed aad adinku leedihiin iyo guud ahaan ummadda muslimka ah howlaha ugu weyn ee uu sheekhu qabtayna waxaa ka mid ah dadaaladii uu ku bixiyey mideynta safka muslimiinta iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed dadaalkaas ballaaran ayaana caqabad ku noqday mashaariicda cadowgeena ee doonaya in ayna kala qaybiyaan dhexdeedana isku diraan arrintaas ayaana kordhisay carada cadowga ilaa markii dambe ay duqeyn ku beegsadeen ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxaan ku borinaynaa walaalaheena mujaahidiinta iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee dulmidiidka ah inay qaadaan dhabihi sheekh maxamed mire oo ay xoojiyaan xiriirka walaaltinimada ee u dhexeeya dhiigga sheekhana uu noqdo ilays ku riixa in ay mideeyaan safkooda iyo holac sababa in cadowga alle laga argoosto muslimiinta oo dhammina waxaan ugu baaqaynaa in ay ku daydaan sheekhan sharafta badan si gaar ah culimmada waxaan ku buurinaynaa in ay u soo nafiiraan saaxaadka jihaadka si sheekh maxamed mire gadaashiis ay u qaadaan raayada firaaqa jirana ay u buuxiyaan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waa hagaag dhanka kale kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa faafiyey muuqaal soconaya shan iyo toban daqiiqo oo lagu soo bandhigayo dardaaranka weligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya sheekh maxamed mire jaamac taqabalahullah haddaba ku soo dhowaada dardaarankiisa
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقون يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
الكريم عن العلوم وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه إن شاء الله تعالى waxaan rabaa halkan inaan kelimaadka kooban aan ka idhaahdo kelimadda ugu horeysa waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kula hadlo ummadda muslimiinta caamatan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa insha allahu tacaala inaan u sheego oo aan leeyahay ummadda muslimiinta ah cadowga kusoo duulay caalamul islaami waxa ugu horeeya oo uu la dagaalamayo oo uu rabo inuu suuliyo waxaa weeye diinta islaamka sida aynu wada ognahayna diinta islaamka waa waxa ugu qaalisan oo allah tabaaraka wa tacaalaa uu dadka muslimiinta ugu nicmeeyey ma jirto nicmo kale oo aakhiro lagu badbaado aan islaamnimada ahayn alla wuxuu leeyahay waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii doona dhaqan aan islaamnimo ahayn oo habnololeed kale iyo acmaal kale oo aan islaamnimada ahayn intuu addoonkii joogo ku dhaqma ilaahay tabaaraka wa tacaala ma aqbalayo isla marka alla wuxuu leeyahay wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhiro marka la gaarana qofkaasi wuxuu noqonayaa ka mid noqonayaa kuwa khasaara adduunkan haddaad khasaarto waa ka soo kaban kartaa waxaa jira dad badan oo waxa weeye ama ahla ama qaraabo ah ama saaxiiba ah oo kuu kaalmayn kara haddaad adduunkan wixii aad haysato aad khasaarto laakiin meeshaas aakhiro haddii aad khasaarto ma jirto khasaaro kale oo kuu dhiman ma jirto si marka uu qofku uga badbaado khasaarada aan khasaarada kale ka dambaynin waa in uu diintiisa ku dhago oo uu allah tabaaraka watacaala awaamirtiisa uu qabsado cid alleh ciddii ka hor imaatana inuu ka hor yimaado oo uu kula jihaado si uu aakhiro u badbaado marka dadka muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inay dadkaas iyaga ah oo allah tabaaraka watacaala diintiisa la diriraya waa dad alla dulleeyey dadkaas iyaga ah wax suldo ah oo ay dadka muslimiinta ku leeyihiin ma jirto qof alla dulleeyey ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay tabaaraka watacaala dadka gaalada ah muslimiinta wax suldaa uguma yeelinin wax suldaa uguma yeelinin waa dad dullaysan oo oo ilaahay tabaaraka watacaala uu amray in lala jihaado marka qof allah tabaaraka watacaala addeeci waaye oo alla dulleeyey adiga inaad karaamayso ma aha waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof alla dulleeyey ma jiro qof karaamayn kara qodobka labaad oo aan ka hadlay waxaa weeye waxaan la hadlayaa dadka mujaahidiinta ah oo caalamka islaamka maanta jooga waxaa muuqata horta bishaaraa muuqata ilaahay tabaaraka watacaala ha inoo soo dadejiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba iyo faqri kastoo ay maanta joogaanba waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo waa qodobka koowaad oo muhiimka inoo ah oo inayn maanta ilaalino ah waxaa weeye waa wadajirka ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu allah tabaaraka watacaala waxa weeye qabsada waxa weeye ilaahay tabaaraka watacaala xarigiisa idinka oo wada jira hana kala teginina hana kala tegnina gaaladu markii ay dareeseeyeen diinta muslimka waxaa jira dad mustashriqiin la dhaho oo ay gaaladu usoo dirtay inay diinta islaamka ay daraaseeyaan waxyaalaha markay diinta daraaseeyaan waxay ka daraaseeyaan meelaha ay marka diinta ay ka weerari karaan qodobkan isaga ah waa meesha ugu daran oo waxaway dadka muslimiinta maanta laga asiibay wey waxaan kaloo mujaahidiinta aan leeyahay waa in la adeeco umrada muslimiinta ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum waa in dadka muslimiinta allah tabaaraka watacaala cibaado weeye inuu qofka muslimka ah inuu umaradiisa u adeeco waa cibaado nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay oo yidhi sala allahu calayhi wasalam man ataaca amiirii faqad ataacanii qofka aniga amiirkayga adeeca aniga ayuu i adeecay waman ataacanii faqad ataaca allah qofka aniga i adeecana allah tabaaraka watacaala buu adeecay midda kale aan mujaahidiinta aan kula dardaarmayo waxaa weeye qofka muslimka ah meel ayaa lagu aadinaya rabitaankiisa ma aha meeshii qofka muslimka lagu aadiyo waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo gelin furinta adiga lagu aadiyo inaan dadka muslimiinta laga soo gelin oo uu qofkaasi uu ku dadaalo sidii wixii loo diray uu akmal wajhi siduu u fulin lahaa oo u itqaanin lahaa inuu ku dadaalo oo uu dadka muslimiinta ugaga filnaado meesha iyada ah isla markaasna uu ku sabro waxyaalaha mashaqada ah iyo culayska kaga imaanaya waa inuu qofka muslimka inuu ixtisaabaa la doonaya dadka muslimiinta ah qof kasta waxaa dhici karta qofba meel baa lagu aadinaya meel aad adigu rabto iyo meel aadan rabinba waa lagu diraya marka meesha lagu diro waxaa la rabaa in oo waxa weeye aad ka soo dhalaashid oo aadan isdhihin nin muxuu ahay tii aad adiga rabtay ma aha inaadan isdhihin meel alle meesha lagu diro waa inaad muslimiinta aad ka awdid oo faqrigaas isaga ah muslimiintu adigay kugu ogyihiin sida ugu fiican oo aad u qaban lahayd shaqadaas inaad u qabato oo aadan samaynin wax ka sokomar ah shaqadii la rabay inaadan ka sokomarin qadiyadaasna iyadana aada iyo aada ayaan u baraarujinayaa oo dadka mujaahidiinta in ay aada iyo aada xoog u sahlaan qadiyada kale oo muhiimka ah waxa weeye oo qofka mujaahidka ah laga rabo qofka mujaahidka ah waxaa muhiim ah oo laga doonayaa iltisaam bisharci illaahi tabaaraka watacaala waxa aynu isugu imaanay oo aynu maanta u wada jirno waxa weeye waa ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino ilaahay kitaabkiisa inaan dhaqan gelino way qof kasta oo inaga inaga mida waxaa la doonayaa markuu inuu iltisaamo allah tabaaraka watacaala wixii nagu uu rasuulkiisa kusoo dejiyey kitaabka allah tabaaraka watacaala uu inoogu soo dhibay rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam waxaa marka kow ka ah inuu qofka muslimka ahi wax uusan aqoon ma dhaqan gelin karo waa in marka uu qofka muslimka ah uu barto oo mujaahidka inuu barto diintiisa inuu barto waxaa laga doonaya marka waa inaad barato allah tabaaraka watacaala diintiisa inaad barato si aad ugu dhaqanto oo awaamirta allah tabaaraka watacaala uu ku amrayo aa u fuliso haddii aadan baranin yacni wax aad bowsatay sax ma noqon karaan waxaa dhici karta adoo isu malaynaya in aad mujaahid tahay aakhiro inaa khasaarto haddii aad aadan baranin diintaada wixii ay allaah ku amraayey iyo wixii uu kaa reebaya haddii aadan baranin sababto ah waxa weeye wax aadan fahansanayn ma fulin kartid si aad u fahanto marka waxaa u horeysa inaad diintaada barato taasna iyada ahna waxa weye aada iyo aad ayaan u baraarujinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimad dhaho gabdhaha muslimiinta ah ee maxaa weeye ilmaha mujaahidiinta ah barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan guud ahaan dadka muslimiinta oo ilmahooda oo dhan gaar ahaan gabdhaha waxa weeye mujaahidiintu ay qabaan mujaahidku wuxuu ku mashquulsan yahay cadowga inuu la xisaabtamo oo uu la dagaalamo oo uu muxuu ahayeeto idinka iyo waxyaalaha caruurtiina iyo maxaarimta inuu dhowro oo diinta islaamka inuu daafaco ayuu mujaahidku ku mashquulsan yahay ilmihii marka adaa la jooga adaa ilmihii haya waxaa la rabaa marka ilmahaas iyaga tarbiyadooda inaad tacliinta islaamka in aada iyo aada iyo aada loogula dadaalo oo ilmihii la tarbiyeeyo oo haddii mujaahidkii aabbihi hadduu maqan yahay adigii aada buuxiso booskii aabbaha aada buuxiso waxaa laydinka doonayaa gabdhaha muslimaadka oo mujaahidiintu ay qabaan ilmaha inay ku filnaadaan ay dugsiyada geeyaan oo qur-aankii ay baraan oo ay baraan dahaaradii ay baraan oo cibaadaadkii ay baraan oo waxa weeye birul waalideynka ay baraan oo ay ilmaha dhankaas iyaga ah ay kaga filnaadaan ayaa la doonaya qodobkaas isaga ana halkaas ayaan uga baxaya waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo umurada muslimiinta umurada muslimiinta ah ilaahay tabaaraka watacaala culays ayuu maanta korka ka saaray marka ugu horeysa waa u ducaynaynaa allah tabaaraka watacaala ha u fududeeyo waxyaalaha taklifada saaran oo culayska ah oo mas-uuliyadda ah ilaahay tabaaraka watacaala ha u fududeeyo waxaa leenahay allah ha idiin fududeeya ilaahay tabaaraka watacaalana xaqa ha idin waafajiyo iyo toosnaanta umrada muslimiinta marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah maanteetu wax kaloo ay sugayaan ma leh idinka ayaa raayada maanta u wada waxa ay idinka rajaynayaanna waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiya saxiixa inaad soo celisaan baa laydinka doonaya sidaa iyadaa waxaa la rabaa hamigiina caali aad ka dhigtaan dadka muslimiinta ah inaad waxaweye mowduucaas isaga ah siday diintooda iyo khilaafadooda iyo ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa iyo arlada oo lagu xukumo kitaabkiisa siday uga miradhalin lahaayeen dadka muslimiinta ah qadiyadaas iyada ah ummadda muslimiinta ah maanteeto waxaweye hadafkaas in oo lagu hago oo aysan ka soka dhicinin qadiyadaas iyada ah dadka umarada muslimiinta maanteeto waa laga rabaa waxyaalaha ugu horeeya oo la rabo inaad u ilaalisaan waa diintooda kowka ah diintooda ummaddan in diinteeda loo ilaaliyo ayaa maadaama idinku aad raayadii u wadaan dadka muslimiinta ah waxa ugu horeeya oo ad ilaalinaysaa waa inay diinta noqoto waxaa ku xiga waa inay noqoto waxaa weeye naftooda in la ilaaliyo oo qofka muslinka xurmo ayuu leh naftooda in loo ilaaliyo in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo muxuu ahaye to caqligooda in loo ilaaliyo acraadooda in loo ilaaliyo mowduucaas isaga ah dadka muslimiinta ammaantahto idinkay idinka sugayaan idinkay idinku sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala allah idin fududeeyo dadka muslimiinta ana ilaahay tabaaraka watacaala rushdigooda ha u soo celiyo culays baa maantayta haysta wax culayska looga bixi karana waa inay helaan yacni khilaafa oo raashido ah oo saxiixa oo arladan lagu soo celiyo oo dadka muslimiinta ah midnimadoodii u soo celisa inay allah tabaaraka watacaala kitaabkiisa ku dhaqmaan sunnada nebiga raacan yacni u soo celisa intaasay sugayaan ilaahay tabaaraka watacaala kuwuu ku xaqiijin lahaa idinka allah idinka dhigo haadaa maa aquul bilaahi tawfiiq
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحابا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen iliyaas cabdulaahi bismillaah suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa reer yurub oo ka baqanaya inay waayaan macdanta qaaliga ah ee ku jirta dhulka yukrain haddii mar dagaalka ka dhex ololsan kiyef iyo moscow uu libanta sare yeesho ruushka sida uu daabacay joornaalka the gaadiyan dhulka bari ee yukrain ayaa hodan ku ah macdanta ceyriinka ah waddamada reer yurub ayaana la aaminsan yahay in garab istaagga yukrain ay u muujinayaan keliya uusan ahayn hiilo ee uu damac kale ku lamaanan yahay haddii mar dagaalka socda uu ku guulaysta ruushka ayaana laga baqanayaa in wax walba ay gacanta u galaan xukuumadda valadimir putin sidaas ayuuna reer galbeedka oo idil ku weynayaa damaciisa dhulka yukrain shiinaha iyo waddamo kale oo dhaca gobolka ayaana iyaga hadda waxay ruushka ku garab taagan yihiin raadinta iyo sahminta goobaha ay ku jiraan biraha macdanta ee ciriinka ah waxaa hadda soo labakiciyey cabsidan ka timid dhanka reer galbeedka ayaa ah xaaladda kala guurka ah ee ay ku jirto siyaasadda maraykanka xilli khubaro badan ay miisaska siyaasadda ku saadaalinayaan in donald trump uu soo afmeeri doono dagaalka socda uuna garabka u raaricin doono dhammaan dalabaadka ka soo yeeri doona ninka saaxiibtinimadiisa lagu xanto ee valadimir putin aan markan u tallaabna warbixin uu daabacay joornaalka the times of israel taasoo sheegaysa in bashaar al asad uu sannadihii u dambeeyey xiriir qarsoodi ah la lahaa maamulka gumaystaha yuhuudda kaasuu ku dhisnaa arrimo dhowr ah waana mid sii xoogaysanaya ayay warbixintu leedahay marba marka ka dambeeya cilaaqaadkan qarsoodiga ahaa ee ugu dambayntii bannaanka lasoo dhigay ayaa lagu warramayaa inuu ku dhisnaa arrimo badan iyo dana dhowr ah oo ay yuhuudda ka damacsanaayeen ninkan balse waatuu bashaar al asad gobolka ku dhacay ugu dambayntiina kursiga laga tuuray arrimahaas ahaynadu ay ninkan kala hadlayeen muddada xiriirka qarsoodida ah ay la lahaayeen waxaa ka mid ah inuu joojiyo cilaaqaadka uu la leeyahay iiraan iyo ururka isugu yara xisbullah si meesha looga saaro saadka militari ay iiraan soo dhex marinaysa gudaha suuriya waxaana lagu warramayaa haddii bashaar al asad uu aqbali lahaa middan in yuhuudda ay si aad ah ugu sacyin lahaayeen sidii cunaqabataynta looga qaadi lahaa maamulkii bashaar al asad loona dhisi lahaa xiriir weyn oo diblomaasiyadeed oo xooggan kaasoo u dhexeeya labada dhinac balse middaas xukuumadda benyamin netanyahu uma suuragelin waana tan maanta ay kala dhaceen xeeriya fandhaal ruushka oo qirtay inay ka dambeeyaan soo dhicidda diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka azerbaijaan taasuu sideeyey rakaab ka badan boqol ruux waa qodobka xigay aan maanta dul istaaga ugu samayn doono xubinta sida uu nashriyey joornaalka new york times waxa uu saacadihii lasoo dhaafay war ka soo baxay dowladda ruushka madaxweynaha waddankaas ayaana qiray in iyagu ay leeyihiin mas-uuliyadda soo dhicidda diyaaradda azerbaijan airlanes taasoo siddeed rakaab fara badan oo ka soo jeeda waddamo dhowr ah shan iyo labaatankii bishan desembar ayaa mar qura waxay warbaahintu soo tebisay dhicitaanka diyaarad ay leedahay shirkadda azerbaijan airlanes taasoo ku burburtay magaalada akatawo ee dalka kazakhstan kadib markii diyaaraddan oo ka soo duushay caasimadda dalka azerbaijan ee baku oo ku sii jeeday magaalada gorosni ee dalka ruushka la sheegay wakhti xaadirkaas in cillad ay ku timid sidaana ay u soo dhacday balse qabarkaas ayaa beenoobay xukuumadda moscow ayaana ugu dambayntii qaratay in qalad ka dhacay nidaamkeeda difaaca hawada ay sababsatay diyaaraddaas sidaasna ay ku burburtay waxaa diyaaraddan saarnaa sida loogu warramaya ilaa boqol iyo toban ruux oo rakaab ah waxaana halkaas nafta ku waayey ilaa soddon iyo siddeed ruux oo isugu jira rag iyo dumar walow ilaa hadda aanan la shaacin dhanka kale tirada rasmiga ah ee dhaawacyada waxaana si xun goobta ugu burburay diyaaraddii siddeed shakhsiyaadkan shiinaha oo soo bandhigay diyaarad casri ah xilli maraykanka uu ka mashquulsan yahay qaadista tallaabadaas oo kale waa qodob kale oo aan maanta isdultaag ugu samayn doono xubinta sida uu daabacay joornaalka washington post xukuumadda beijin ayaa soo bandhigtay diyaarado dagaal si gaar ahaaneed kuwa ku socda jawiga sare waxaana lagu sifeeyey inay yihiin jiilka lixaad ee diyaaradaha keligooda fuliya howlgallada falanqeeyaal u dhondoloola arrimaha aasiya ayaa sheegay in shiinuhu uu ku jiro diyaargarow xooggan oo aanan la ogeyn halka uu ku wajahan yahay isagoona maraykanka kala hormaray soo saarista diyaaradahan jiilka lixaad xilli xukuumadda washington ay ku mashquulsan tahay marxaladda kala guurka ah ayay biijin ka faa'iidaysanaysaa fursaddaas ayaa lagu yidhi qoraalka warbixinta waxaa dhanka kale la odhan karaa shiinaha ayaa middan ku soo aadiyey wakhti xasaasi ah xilli uu sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya iyaga iyo jasiiradda taiwan ee maraykanka iyo xulafadiisu ay garab taagan yihiin taasoo tiro dhowr jeer ah ay ka digtay biijin balse dheg loo dhigi waayey sugitaanna loogu jiro waxa uu noqon doono jawaabta kama dambeyska ah ee ay bixin doonto xukuumadda uu hogaamiyo shin jinbin markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta sida uu daabacay joornaalka the times of israel madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa maanta loogu wadaa inuu galo qaliyn looga saarayo qanjirka borostaataha kadib markii toddobaatan iyo shan jirkan oo baaritaan maalinkii arbacada ahaa ku maray mid ka mid ah isbitaallada ku yaalla magaalada talaabiib laga helay caabuq ku dhaca dhanka kaadimareynka kaasoo ka dhasha qanjirka borostaataha waxauna xogtan joornaalka ka soo xiganayaa qoraal lagu baahiyey xafiiska benyamin netanyahu kadib soo bixitaankii qabarkan waxay jaraa'idada caalamka iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwanba la bilaabay faaqidaad lagu samaynayo qaliinkan uu geli doono madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda su-aasha ugu badan eena la ysla dhex maraya ayaa ah ma suuragalba in benyamin netanyahu uu qaliinkan ka soo badbaado mise xanuunka ayaa ku sii raagi doona oo halkaas ayay nafta ku dhaafi doontaa guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suhayb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق wasaaradda guryeynta ee maraykanka ayaa shaacisay in tirada dadka hoyla-aanta ah ee la diiwaan geliyey sannadka ay gaartay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo qof taas oo ah inay korortay siddeed iyo toban boqolkiiba marka la eego sannadkii warbixinta ayaa lagu tilmaamay in asbaabo dhowr ah ay ugu wacan tahay arrintan kuwaas oo ay ka mid yihiin yaraanta gurya qiimo jaban leh sicir bararka sii kordhaya qulqulka dadka tahriibayaasha ah iyo joojinta qaar ka mid a gargaaradii la bixinayey xilligii covid nteen saamaynta cisbeddelka cimilada iyo musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa warbixintu dhanka kala xustay inay qayb ay ka yihiin korarka dadka hoyla'aanta ah tusaale debkii ka kacay jasiirad ku taalla haawi ayaa sababay in shan kun iyo laba boqoloo qof la dejiyo xarumaha deg dega ah ee loogu tala galay inay hoy ka dhigtaan dadka guryola'aanta ah duufaanadii helen iyo miton ee ku dhuftay koonfur bari maraykanka ayaa sidoo kale iyagana sabab u noqday in dad badan ee guryahooda ka barakacaan kala qaybsanaanta iyo isarnaceebka oo saameyn weyn ku leh hoyla'aanta dadka ameerikaanka madowga ah ayaa boqolkiiba soddon iyo laba waxay yihiin dadka hoyla'aanta ah in kastoo ay yihiin keliya boqolkiiba laba iyo toban guud ahaan tirada dadka ku nool maraykanka saamaynta fakriga iyo sinaanla'aanta dhaqaalaha ee ka jirta dalkan ayaa iyagana waxay warbixintu sheegaysaa in qayb weyn ay ka qaadatay in dadka qaar ay noqdaan hoyla'aan daraasadaha ayaana muujinaya in shan qoys oo amerikaan ah mid ka mid ah uu la tacaalayo xaalad dhaqaale oo adag taas ay ugu wacan tahay qarashaadka nolosha oo kordhay iyadoo mushaarka uusan la jaan qaadi karin sicir bararka jira hoos u dhaca fursadaha shaqo iyo qoysaska dakhligooda hooseeyo warbixinno ka soo baxay waxaa loogu yeero hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa sidoo kale tilmaamaya in maraykanka uu ku suntan yahay heerka ugu hooseeya ee sinan la'aanta dhaqaale marka la eego waddamada horumaray iyadoo boqolkiiba toban dadka ugu sareeya bulshada ay gacanta ku hayaan in ka badan toddobaatan boqolkiiba hantida guud ee waddanka maxkamadda sare ee maraykanka ayaa bishii juun ee sannadkan oggolaatay in maamulada maxalliga ah ay tallaabo ka qaadi karaan dadka hoyla'aanta ah ee bannaanka jiifa go'aankan ayaana sababay in siyaasado adag laga hirgeliyo gobolla badan tusaale guddoomiyaha gobolka californiya ayaa amar ku bixiyey in la kala diro xeryaha dadka hoyla'aanta ah ee ku yaalla guud ahaan gobolkaas warbixinada ayaa tilmaamaya in ku dhowaad rubuc dadka hoyla'aanta ah ee maraykanka ay ku nool yihiin gobolka californiya taas oo muujinaysa baaxadda dhibaatada ee gobolkaasi ka taagan kani waa xaalka dhabta ah ee ka jira maraykanka oo dad badani ay moodeen inuu yahay waddan ay taallo barwaaqa sooran dalkan ayaana la daalaadhacaya korarka dadka tahriibayaasha ah sicir barar iyo dhaqaalihiisa oo ku baaba'ay dagaalada uu dibadda kaga jiro iyo kaalmada uu siiyo xulafadiisa madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa markii la doortay kadib wuxuu bulshada amerikaanka ah u ballanqaaday inaysan xukuumaddiisa geli doonin dagaal cusub halkii dibadda ay ku mashquuli lahaydna ay wax ka qaban doonto siyaasadda arrimaha gudaha ee maraykanka xilli waddanka uu ku jiro mid ka mid ah xaaladihiisii ugu adkaa dhaqaali xubi baahsanna ay wajahayso washington guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى